halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka afhimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastooo aad joogtaan waroornimo talaada ah bisha mayna waa sagaal sannadka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan sihaayihii hore ee xilka xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka sally yates iyo agaasimihii hore ee ammaanka gudaha maraykanka james clabber oo isniintii hortegay guddi ka tirsan golaha senadka maraykanka ee baaraya kiiska faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka waxaan u dhex fadhinaa inaan mustaqbalka ilaahay lagu soo celiyo tiyaatarkayagii iyo ummaddayadii soomaaliyeed iyo sidayadii madaxweyne lagu soo dhoweeyo oo loo furo codkaasi allah u naxariistee waa fanaanadda sahra mirawe heliye oo shalay ku geeriyootay dalka uganda hase ahaatee waxaad sidoo kale maqli doontaan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada dalka oo xalay heshiis kala saxiixday waxaad kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale innaga oo gebagabadana idin maqashiin doono
marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka qodobadiisa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka barack obama ayaa si shaqsi ah uga digay madaxweyne trump inuu genaraal michael flin u magacaabo la taliyaha amniga qaranka siddeed iyo afartan saacadood wax ka yar markii loo doortay xilka madaxweynaha obama ayaa digniinta ka dhanka fliin u gudbiyey madaxweyne trump intii ay ku guda jireen kulan socday muddo sagaashan daqiiqo ah oo labada mas-uul ku dhex maray aqalkacaa tobankii nofembar ee sanadkii hore trump ayaa u magacaabay michael flin la taliyihiisa amniga qaranka balse xilkaasi ka qaaday afar iyo labaatan maalmood oo keliya markii uu xilkaasi hayay michael flin ayaa lagu eedeeyey inuu xiriir la sameeyey safiirka ruushka u fadhiya magaalada tan washington xogayaha arrimaha dibadda maraykanka reeg tillerson ayaa arbacada soo aadan magaaladan washington kula kulmi doona dhigiisa dalka ruushka sergey lafrof iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha suuriya ukrain iyo xiriirka labada waddan war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in kulanka labada wasiir xoog lagu saari doono sidii loo yareyn lahaa faafitaanka colaadda suuriya iyo sidii gargaar bini-aadanimo loo gaarsiin lahaa dadka reer suuriya ee ay saameeyeen dagaalada warkan ayaa kusoo beegmaya xili xogayaha difaaca maraykanka jim mattis uu sheegay in maraykanka uu si hoose u qiimeyn doono qorshaha ruushka ee ahaa in suuriya laga hirgeliyey goobo ka caagan duulimaadka si loo soo afjaro dagaalada sokeeye ee suuriya
wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan sihayihii hore ee xilka xeeralaaliyaha guud ee dalkan maraykanka seliyet sidaad warka ku maqlayseen iyo agaasimihii hore ee ammaanka gudaha maraykanka james claber ayaa isniintii hortegay guddi ka tirsan golaha senadka maraykanka ee baaraya kiiska faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashooyinkii maraykanka ee dhacay sanadkii hore faahfaahinta arrintan ayaa nuur bukhaari uu ka waraystay jibriil ow maxamed oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna nool magaalada colombos ee dalkan maraykanka
sally yates iyo james claber dhegeysigii dacwadii laga dhegeysanayay ee ku saabsaneyd arrinta ruushka iyo xiriirka kala dhexeeyey dowladda maraykanka hadda dadka xukuma waxay u dhacday si furan oo dadka maraykanku ay aada ugu dhega taageen runtii waxyaabo badan oo cusub oo dhagaha dadka ku cusub bayna sheegeen tusaale ahaan sally yates oo ahayd kusimihii garyaqaanka dalka maraykanka ama wasaaradda cadaaladda waxay sheegtay inay u digtay maamulka madaxweyne trump oo ilaa iyo tiro ka saddex goor ay la hadashay garyaqaanka aqalka cad una sheegtay ninkaas shaqada laga eriyey markii dambe michael slin inuu yahay nin halis u ah in ruushku ay maaragtay ay ay ay sirta ka qaataan oo ay wixii ay ka hayeen inta adeegsadaan iyo beentii uu sheegay madaxda maraykanka ay afduubi karaan marka arrimahaas oo dhan bay banaanka keentay sidoo kale waxaa maanta caddaatay oo james claber oo ahaa ninkii sirdoonka maraykanka madaxda ka ahaa uu sheegay inaanuba war u haynin baaritaanka ku socday cambainkii trump iyo ruushka xiriirka uula lahaa oo f b i du ay waday marka arrimahaas o dhan baa maanta lasoo bandhigay runtii jibriilo dhegeysiga wuxuu ahaa mid furan oo dadka dhan ay la socdeen marka labaduba ma sheegeen wax maaragtay aysan dadka hore u ogeyn oo soo jiitay dhagaha dadka maraykanka
sidaad xasuusato horta sally yates baa aada loogu dhega taagayey sally yates waxay ahayd gabar ka hartay xukuumaddii madaxweyne obama oo ku-xigeenka wasiirka cadaaladda ahayd markii dambena loo magacaabay kusiisime intii laga ansixinayay wasiirka cadaaladda hadda jooga marka waxa ay uga tagtay shaqada waxay ka hortimid arrintii immigrationka oo maaragtay dadka soolootiga ah ee wadamada soomaaliya kamid tahay ka imanaya uu trump diiday marka iyada si gaarah dhegta loogu taagayay maadaama qof shaqada nooca ay uga tagay ay ahayd waxay soo bandhigtay sidaan hore u sheegay in ay u digtay oo ay uga digtay halista uu keeni karo ninkan ay maaragtay ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha maraykanka ninkaasi inuu yahay nin halis ku ah danaha maraykanka oo dowladda ruushku ay danaheeda ka fashan karto oo ay maaragtay runtii adeegsan karta isaga si loo dhibaateeyo dowladda maraykanka iyo danaheeda maadaama uu yahay nin been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka oo arrinta ah inuu la hadlay safiirkii ruushka uu been uga sheegay waxay sheegtay in ninkaasi uusan ku habboonayn oo usan munaasab u ahayn inuu qabto xilka la taliyaha arrimaha amniga maraykanka xilkaasoo ah xil aada maaragtay u leh sensitivity iyo iyo xasaasiye badan leh qof halis u ah ruush inuu oo ah dowladda keliya oo la tartantaba maraykan iminka inay ninkii gacanta ku dhigaan cabsi ah inay jirtay u sheegay waa gartay marka haddii ay caddaato in la taliyihii hore ee ammaanka qaranka ee madaxweyne trump uu xiriir la lahaa ruushka sidee u saameyn kartaa maamulka madaxweyne trump
runtii way caddaatay in uu xiriir la lahaa oo hadday caddaato waxay u saameynaysaa oo saameynta ay yeelanaysaa ay noqonaysaa in runtii baaritaanka socda ay f b i da wado waxa uu dalbaday ninkan in la taliya lahaa amniga qaranka in laga daayo maaragtay lasiiyo xasaanad si uu wax walba u ogyahay banaanka usoo dhiga asiga laftiisu kolley un wax badan baa qarsoon oo oo daxsoon laakiin waxaa muuqata arrintii doorashada madaxweyne trump uu kasoo baxay in dowladda ruushka ay luku lahayd waxaa muuqato kale in ruushka uu faragelin kale xataa ku hayn karo arrimaha dalka maraykanka gudihiisa ah marka dowladdii adduunka uga awood badnayd oo arrimaheedii khaaska u ahaa ee siyaasadda ahaa ama tartanka iyo dimuqraadiyadda ahaa ay dowlad kale faragelin kusoo sameynayso arrin aada u weyn oo culayskeeda la weeyaan laakiin xisbiga jamhuuriga xubno kamida oo maanta su-aalo weydiinayay sally yates waxay waxaad mooday inay u jeesanayeen dhinac kale oo maaragtay hillary clinton iyo emailadeedii iyo waxyaabo kale marka weli ma cadda dhinacay u dhici doonto laakiin un markii macluumaad dheer iyo soo baxaan oo baaritaankaas lasoo afjaro ayaa la ogaan doonaa meesha ay wax u socdaan
jibriil ow maxamuud jibriil ow maxamed ayuu ahaa oo ka faallooda arrimaha maraykanka oo isagoo ku nool magaalada colombos khadka telefoonka ugu warramayey nuur bukhaari oo washington jooga
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada dalka ayaa xalay wada saxiixday heshiis loogu magacdaray isfahamka wadashaqaynta iyo hagaajinta habsami u socodka howlaha warfaafinta qaran isfahamkan ayaa ka dhashay kulan saddex maalmood qaatay oo wasaaradda iyo xubnaha warfaafinta ee ka socday maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada muqdisho maxamed cabdi sandheere ayaa ka wareystay faahfaahinta natiijada shirkaasi wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yiriisow
runtii muddo dheer oo uu wada tashi iyo wadahadal waxaa soo baxay kow in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed labo in muxuu aha hay-adaha dawladdu ay aada si dhow ula shaqeeyaan saxaafadda madaxa banaan waxaa kaloo kasoo baxay in xeerka saxaafadda laga codsaday dowlad goboleedyada iyo bahda saxaafaddaba inay muddo laba isbuuc ah qodobada ay u baahan yihiin in lagu sameeyo isbeddelka ay ugu soo gudbiyaan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka si looga codsado malaha wasiirada iyo baarlamaanka qodobadaas iyaga ah in muxuu ahaa lagu sameeyo isbeddel waxaa kaloo kasoo baxay in qorsho iyo istraatijiyad wacyigelinta bulshada la sameeyo macdamaa dowladdan sideedii februayo ay tahay dowlad shacabku kalsooni iyo sharciyad xoogan ka haysata loona baahanya sidii laisugu xirin lahaa bulshada iyo dowladda saas iyo istraatijiyadaasna waan diyaarin doonaa insha allah waa gartay marka la eego xidhiirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka marka laga hadlayda dhinacyada cashuurta marka laga hadlayo dhinaca ciidamada marka laga hadlayo dhinaca mararka qaarkood arrimaha dibadda oo la sheego in madax ka tirsan maamul goboleedyadu inay wadama kale inta u dhoofaan heshiisya la soo galaan qodobadaasi dabcan waa qodobo mugdi uu ku kala dhex jiro marka la eego maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhinaca saxaafadda haddaynu ka hadalno ma jiray wax mugdi ah oo u baahnaa in la nadiifiyo runtii waa dareemi kartaayo dowladdu federaal ayay qaadatay nidaamka ah nidaamkiina wuxuu dhismay ama kobcay ama la derdergeliyey inta aan shuruucdii baarlamaanka la dhamaystirin habkii awood qaybsiga iyo habkii dhaqaalaha loo wada wadaagaya iyo dhammaan sidaas daraaddeed waxaa qasab ah in si inta laga gaarayo shuruucdaasi xeerarka bal dadku iyo mas-uuliyiintu ay isfahmaan ay wada shaqeyn iyada ka dhex marto kan ugu muhiimsan waxay ahayd wasaaradda warfaafinta waa wasaaraddii ugu horeysay ee kala saxiixda isfaham wasiirka iyo wasiiradaha dowlad goboleedyada ujeedadiiyo sideen u wada shaqeynaa sideen muxuu ahaa isaga kaashanaa horumarinta warbaahinta marka waxay tan u tahay tallaabo oo horumar ah oo la doonayo dhammaan hay-adahana markay sidaas oo kale sidaas u gaaraan inta laga gaarayo nidaamkii baarlamaanka noo dejinaya ee ahaa xabkii loo wada shaqeyn lahaa dhankii siyaasadda iyo dhankii awood qaybsiga marka waxaan isleenahay waa bilow aada iyo aada u fiican sidoo kale waa la socotaayo madasha madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadaba in muddo ahba waatan ay si soomaalinima isugu soo noqnoqonayeen heshiisyana wada gaarayeen marka waxaan isleeyahay waxaa bilowday ifafaalo fiican oo lais oran karo ummadda soomaaliya meel kastay joogto dowladnimada ayaa mideynayso ay ku midoobi doontaa waan garta ad waad waxtahay wasiirka warfaafinta ma jireen barnaamijyo tusaalahaan ka baxa maamul goboleed gaara telefishinkiisa ama raadigiisa oo ad u aragtay inuuna munaasab ahayn oo ay ahayd in sida uu u socdo si ka duwan loo dhigo runtii dhammaan tviyada soomaaliya ka baxoo dhan waa tviyo runtii ku dhismay hab muxuu ahaa baahiyo markaas jiray ama ha noqoto kuwa dowlad goboleedyada ama tan qaranka welina ma jiro nidaam maaragtay oo wada shaqeyn ah oo arrintaas ku saabsaneyd waata keentay hadda inaan xiriirkii wada shaqeyntii xoojino qasab waayo in muxuu ahaa dowlad goboleed walba iyo t v-da ay leedahay arrimaha iyaga u gaara inay mudnaan siinayeen laakiin waxaan ka wada hadalna waxay ahayd iyadoon farta laisku fiiqin haddana sidee loo heli karaa barnaamijyo na mideeya soomaalidoo dhan oo dowlad goboleed walba iyo hal mar laga sii wada daayin karo sida wacyigelinta bulshada sida mxuaha sidee horumarka iyo amniga uga qayb qaadan karaan bahda warbaahinta oy shacabka maaragtay ugu u tusi karaan dhanka wanaagga ee muxuu ahaa maamul wanaagga iyo islamarkaana isla xisaabtan marka waxaan isleeyahay waa bilow noo noqdo wax laali wixii hore u jiray qaladaadna lagu sixi karo waxa cusubna looga tashan karo sidii loo mideyn lahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo khadka taleefonka ugu warramayay maxamed cabdi sandheere
waa hagaaga markaana uganda allah u naxariistee waxaa magaalada embarara ee galbeedka dalka uganda shalay ku geeriyooday ku geeriyootay fanaanada sahro miro wehliye oo ka mid ahayd fanaaniintii ciidanka asluubta soomaaliyeed ee dowladii kacaanka sahro mire waxa ay ka mid ahayd fanaaniinta yar ee aanan dalka ka bixin muddadii burburka hase ahaatee waxay dhowrkii sano ee u dambeeyey qaxooti ku ahayd dalka uganda oo shalayna ay ku geeriyootay haddaba caashe ibraahim caashe cuud ayaa warbixintan nooga diyaarisay geerida allah u naxariistee fanaanada sahro miro wehliye
allaha u naxariistee fanaanada sahre mire wehliye waxa ay ka mid ahayd fanaaniinta yar ee dalka ku haray muddadii ay dagaalada ka jireen dalka soomaaliya waxaanay ahayd qof ku imaansan inay ku sii noolaato gudaha dalka inta nolosheeda ka harsan maraan sanadkii laba kun iyo afartii xilligaas oo aan la shaqaynayey hay-adda irin ee qaramada midoobay ayaan muqdisho ku waraystay iyada oo markaa fadhiday xarunta tiyaatarka qaranka waxaana codkeeda ka mid ahaa waxaan u dhex fadhinaa inaan mustaqbalka ilaahay lagu soo celiyo tiyaatarkayagii iyo ummaddayadii soomaaliyeed iyo sidayadii madaxweyne lagu soo dhoweeyo oo loo furo oo aanu ku soo dhoweynno oon u heesno ayaan jeclaan lahaa hase haatee taa ma dhicin oo waxaa igu dambayn mudatay inay xero qaxooti gasho oo ay shalayna ku geeriyooto wariye cilmi cismaan faarax boodhari oo ku sugan dalka yuganda islamarkaana la socday xaaladda fanaanadda ayaa iiga warramay geerideeda allah u naxariistay fanaanada sahre miro weheliye labadii sane ugu dambeysayba waxa ay ka sheeganaysay xanuunka la yidhahdo diabetikada ama sokorta macaanka waxaana jirtay in ay adigu dhowr bilood ka hor ay markaa ku dhacday mid ka mid a bulaacadaha eewaddankan ku yaalla oo ay lug wax ka gaareen dabadeedna sokorteedii ay kor usii kacday sahra waxa ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ku jirtay cisbital ku yaalla dalka yuganda halkaasoo daryeel caafimaad loogu fidinayey iyadoo dhinaca kalena ahayd ayeeyo ay ku tiirsanaayeen ubad ay waalid u tahay sahre mire waxa ay halkan ku haysatay caruur ay ayeeyo u tahay waxaana runtii fanaanadaasi ay daryeelkeeda iyo dhinaca caafimaadkeedu isbitaalka ay kawar qabeen hay-adda u n c r oo aanay jirin dad kale oo markaa gacan ka geystay caruurteeda inta badan sida aan maqlay meelo kala duwan bay ku maqan yihiin oo ay ku kala nool yihiin waxaase la joogtay walaasheed caasho mira oo halkan iyada markaasi ay guri wada deganaayeen goobtan sanadkii laba kun iyo afartii kula kulmay sahra waxay ahayd xarunta tiyaatarka qaranka oo xilligaas ahaa mid ishii aragtaaba ay muruga haraynayso marka la eego burburka lixaad kale ee ka muuqda inta uu la ekaa iyo goobta oo aanay jirin wax dada oo ka sharqamaya amaba maraya iyadoo u qiildayaysay joogisteeda goobta noocaas ah ee qalfoofka la moodo ayay sahra tiri wallaahi aniga kolley qalfoofii lama muuqdo wax qurux badan buu iila muuqdaa inkastoo kuraasuusan lahayn wuu jajaban yahay haddana meel walbo igala wanaagsan yaho anigu meel fog baan ka imaadaa maalin walbana waan soo siyaartaa waxaan jeclaha inaan dhex imaado wuxuu ila qurxoon yahay markaan arka baarlamaankayagii baarlamaankayagii soomaaliyeed ee ciidda ku darsan ee hal qoray ka taagnayn hal fiiq iyo markaan arka dhulkii wanaagsanaayo la mari jiro baakinada wanaagsanaayoon hal lafi ka taagnayn hal dhagax ka taagnayn kaygu waaba nabadii caanan qaba allah u naxariistee fanaanada sahre miro wehliye waxa ay qaaday heese kala duwan oo isugu jira wadani iyo jacayl hase ahaatee muddooyinkii u dambeeyey waxa ay heesaha jacaylka ka jeclayd oo ay ka doorbidaysay kuwa wadaniga ah ee ka tarjumayey dalka iyo xaaladda uu ku jiro wadanyohon wadanyohon raggaaguba ee raggaaguba raggaaguba guntaweelka jaban iyo wax magaaraata weeyaan wadaan doojin kari inuu haddii waqalba ku do qolaa weercad xirato wedkii dilay awowgood wanaagaagu kaga daran yaa waxgaradka ku dhaliye wadayo yaa wadiiqa kaa jiriye wadayo yaa waraaba kaa ridiye wadayow ahay wahey hadmaadeegi wahay wahey hadmaadeegi wadayow ahay wahey hadmaadeegi wahay wahey hadmaadeegi wadayow hadmaadeegi hadmaadeegi wadayow
allah u naxariistee fanaanada sahre mire wehliye ayaa sida uu ii sheegay weriye cilmi cismaan faarax boodhari waxaa maanta lagu aasayaa xerada nikabaali ee ay ku jiraan qaxootiga soomaalida ee dalka yuganda hadmaadeegi ahad maadegi ahad maadegi wadanyow ahad maadegi ahad maadegi
allaha u naxariistee waxay ahayd sahra miro weheliye waxaana warbixintaasi inasukan soo dabariday soona jeedinaysay waryaheena caashe cuud weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaan arooriye suuban haatanna nuurow dhinacaaga hanuusoo lexda wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha mahadsanid caasha haddii aan ku horreyno kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ayaa ku sii siqaysa hanashada horyaalka premier leaga kadib markii ay badisay kulan ay xalay la ciyaartay naadiga middlesbra dhinaca koobka horyaalada yurubna caawa waxaa jiri doona kulan xiise leh oo dhex mari doona kooxaha monaco iyo yuventus goor dhoweyd ayaan faahfaahinta kulamadan kala sheekaystay wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade aad mahadsan tahay nuur kulan xiise badan ayay la ciyaartay kooxda middlesbro way ka adkaatay oo chelsea saddex iyo eber ayay ku badisay dabcan kooxda chelsea waxay ku ciyaareysay gegideeda stanford bridge ee magaalada london golasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahaanada diego costa alonso iyo weliba matich waxa ayna ciyaartaasi guul ku heleen saddex iyo eber hase haatee waxaa xusid mudan in kooxda middlesbro ay u direen ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska marka guusha chelsea ma ahayn keliya inay guulaysatay hase ahaatee kooxda middlesbrona waxa ay ka khasaariyeen inay horyaalka dalka ingiriiska kusii jirto waxaa kaloo xusid mudan nuurow maalinta jimcaha ee soo socota kooxda chelsea waxa ay u boqooli doontaa oo ay ciyaar xiise badan kula ciyaari doontaa garoonkeeda kooxda la yidhaahdo westbromich albion markaasi haddii ay ka badiso westbromich albion oo guushu ay raacdo kooxda chelsea waxay noqonaysaa chelsea horyaalka dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedka labada kun lix iyo tobanka labada kun toddobiyo tobanka mascad caawa waxaa isku laaban doona oo is-argi labaad ee wareega semifinalka ciyaari doona yuventus iyo monaco yuve kulankii hore laba iyo eber ayay kusoo badisay sida aan la socono marka ka waran fursadda monaco ee caawa nurow horta ciyaarahani waa sideedaba waa iska layaab ciyaarta kubadda cagta oo wax kasta waa iska dhici karaan inta laga gaarayo kulanku marka uu ka dhammaanayo laakiin marka la eego labadan kooxood iyo awoodahooda ee kulankii hore yuventus waxay kusoo badisay guriga monaco hadda waxaa lagu ciyaarayaa torino oo garoonka waxaa la tegayaa yuventus yuventus ama koox talyaani ah oo gurigeeda loogu imaanayo oo ciyaarahan loo yaqaano champions leaga way adag tahay in laga badiyo kooxda monacona koox weligeed yaa laheyd halkan ay joogto dhaaftay ma ahan marka laga hadlayo ciyaarahan champions leaga taariikhiyana marka la fiirsho koox semifinal joogto oo natiijo laga soo badiyey hal iyo eber ayaa hadda ka hor waxaa kasoo noqday kooxaha ayax oo banathanaicos ka badisay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaashan iyo lixdii iyo kooxdii kubadda cagta ee intermilan oo iyaduna hal iyo eber guuldaro ah ka timid oo byr munich ka badisay sanadkii labada kun ko iyo tobanki marka ma sahlana in laba iyo eber kooxi ay kasoo noqoto monaco oo ciyaartoy da-yar oo aan khabiir ku ahayn amaba marka laga hadlayo rugcadaanimada ciyaaraha kubadda cagta aan lahaynna way adag tahay inay ka adkaato yuventus ay u ciyaarayaan xidigo qubara ah oo muddo fara badan oo aada u fog u ciyaarayay koobkan champions leaga iyo gebi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta marka macalinkooda monaco ninka la yidhaahdo leonardo jordim oo u dhashay waddanka bortugiiska oo dabcan ninka isagu kooxdan dunida baray ah monaco waayadan dambe markaynu ka hadlayno ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydoodu ay niyad wanaagsan yihiin isla markaasina ay rajaynayaan in daqiiqadaha ugu horeeya ee ciyaarta ay gool la yimaadaan taasi oo natiijada wax badan ka bedeli karta ayuu leeyahy laakiin la arki doono siday noqoto laakiin marka laga hadlayo natiijada yuventus garoonka lagu ciyaarayo yuventus fursadda ay haysato monaco inay kusoo gudbi karto aada iyo aad ayay u hooseysaa maalinta brita ahna dabcan kuwan xiise badan wuxuu dhex mari doonaa kooxaha real madrid iyo weliba atletico madrid kulankaasina dabcan brito ayaanu falanqeyn doonaa haddii abed kaasina waxa uu ahaa wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade oo aan goordhoweyd kala sheekaystay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iy aad u mahadsan tahay nuur bukhaari qodob ka mid ah warka caalamkana haddaan mar kale dhegeystayaasha xusuusiyo madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka barack obama ayaa si shaksi ah uga digay madaxweyne trump inuu generaal michael flin u magacaabo la taliyaha amniga qaranka siddeed iyo afartan saacadood wax ka yar markii loo doortay xilka madaxweynaha aad ayay u mahadsan tahay caasho ona xasuusisay qodobka ugu weynaa warka caalamka markaana aanu jaleecna dhinacii heesaha waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa fanaaniinta nimco yaasiin iyo joogle
heestaasi cabdi soo dhowow ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan anigoo ahaa cashe ibraahim nuur xasan nuur bakhaar iyo bashiir abikar baa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Never she had no